wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eed oo idinkaga imaanaysa washington waa aroornimo axada bisha sebteembarna waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mida jabuuti oo qaada xayiraadii la xiriirtay kahortegista faafitaanka cudurka covid
kusii joogi mayna dowladdu waxay dee leedahay inay tallaabo kala qaado ay tidhaahdo dee khalaas bal wixii kole hadduu inaga dhammaaday hadduu inaga dhammaaday dee waan joojinnay dee caalamkii kuwii dhimashada ugu badnaaba mar hadday joojiyen dee hadduu ilaahay inaga qaaday inagu ma sii hayna xakamayntaasi way ku madaxsan tahay dowladdu way ku mahadsan tahay madaxweynuhu ku mahadsan yahay in ka badan toddoba boqol oo ardaya uu ka qalin jibisay jaamacadda magaalada jigjiga kulan looga hadlayay ka hortegista dhibaatada tahriibka oo boorame lagu qabtay waxaad kaloo maqli doontaan falanqayn ku saabsan dagaalka toddoba biljirsaday ee ruushka iyo yukrein qodobadaasiyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida oon idiin akhriya isla anigoo ah sahre cabdi axmed shiinaha ayaa waxaa isu soo taraya isticmaalkooda maraakiibta rayidka ah ee kalluumaysatada ah oo boqolaal gaaraya kuwaasoo ay u isticmaalayaan dhulka muranka uu ka jiro ciidamada badda ee shiinaha ayaa horay u ahaa kuwa ugu badan adduunka marka la eego tirada maraakiibta waxa ayna si degdega u dhiseen maraakiib dagaal oo cusub waxa ayna haatanba bilaabeen maraakiibtii ugu horreysay ee gudaha ka shaqaynaya oo la dhiso tan iyo bishii juun waxaana jidka kusoo jira oo ay diyaariyeen ugu yaraan shan maraakiib oo ah kuwa wax burburiya khubarada ayaa sheegay in maraakiibta dadka rayidka sida doomaha kalluumaysiga ee bilaha soo socda ku xiran badda lagu muransan yahay ee koonfurta shiinaha ay tahay kuwo ay kordhinayaan tirada maraakiibta ee iyagu markaasi baacsanaya maraakiibta kaleeta ee soo gala baddaasi waxayna qabtaan ayaa la sheega howlo ay adag tahay in ciidamadu ay fuliyaan sida ay sheegeen khubarada waxaana maraakiibtaasi yaryar ee ah kuwa kalluumaysiga ay ciidamadu ku dhuumanayaan iyagoo markaasi baacsanaya maraakiibta kaleeta ee soo gala biyaha waddankaasi kumanaan reer falastiini ah ayaa garoon yar oo kubadda cagta oo ku yaala xero qaxooti oo ku taalla waqooyiga lebnaan waxa ay ku tukadeen salaada janaasada kadib markii tiro ka mida muhaajiriinta dalkaasi u dhashay ee falastiiniyiinta ay naftooda ku waayeen toddobaadkan markii doon ay la socdeen ay ku degtay xeebaha suuriya aaska dadkaasi loo sameeyey ayaa timid iyada oo tirada dadka ee ku dhinta shilkaasi doonta ee muhaajiriinta ay kor u dhaafayaan siddeetan iyo sagaal taasi oo ka dhigaysa dhimashadii ugu badneyd tan iyo haatan inta la og yahay ee doon dad reer falastiiniya ee la degto ciidamada lubnaan ayaa waxaa la sheegay inay xabsiga dhigeen dad looga shakisan yahay inay abaabuleen ayaga doomahaasi dhibaatada dhaqaalaha ee lubnaan ee saddex sano jirsatay ayaa loo arkaa inay tahay tan ugu xun ee abid soo food saarta tan iyo kun iyo sideed boqol iyo kontomeeyadii waxaana taasi la sheegaa inay qayb ka tahay saboolnimada waxaa jiro kumanaan dad ah oo ka safra waddankaasi oo dhinaca badaha ayagu muhaajirnimo uga gudba warkii dunidana waa naga intaas dowladda jabuuti ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqday inay qaada xayiraadii looga hortegayay faafitaanka xanuunka covid nka ay horay u meelmarisay afarlabaatankii bishii maarso sanadkii labadii kun iyo labaatankii qaraar ka soo baxay madaxtooyada jabuuti ayaa si rasmiya loogu shaaciyey in la qaaday dhammaan xayiraadihii xanuunka covid nka horay halkaasi loo saaray warkan waxaa soo diray waryahayaga rabadaan muuse qaraarka ka soo baxay madaxtooyada jabuuti oo nuqul la soo gaadhsiiyey laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa si rasmiya loogu shaaciyey in la qaaday dhammaan xaaladii degdega iyo xayiraadii iyo taxadirkii laga hortegayey faafidda caabuqa covid sagaal iyo toban qaraarku wuxuu intaasi ku darayaa in dadka weli u nugul xanuunka ay sii wadi karaan inay ku dhaqmaan taxadirka covid sagaal iyo toban iyadoo dhinac kalena lagu xusay in waajib ay weli ku tahay dadka reer jabuuti iyo dadka kale la degan ee da-doodu ay ka badan tahay siddeed iyo toban jir ee aan weli iska tallaalin xanuunka looga baahan yahay inay gutaan waajibaadkooda oo ay iska tallaalaan caabuqa covid sagaal iyo toban dhinac kale qaar ka mida dadweynaha jabuuti ayaa iyaguna iga warramay siday u soo dhoweeyeen tallaabadan horta waxaan xanuun ilaahay keenay buu ahaa mar hadduu ilaahay keenayna dee waktigii ilaahay ugu talagalay waxaan u malaynayaa inuu inaga dhammaaday intixaankaasi dee innaga unaguma horreyno laakiin waddamada caalamka in badan baa laga qaaday hawshaasi way soo dhammaatay xataa waddamadii ugu waaweynaa xanuunada sida xun awlaayeen waa laga qaaday marka innagu inkastoo aan dadaalkeennu u fiicnaa oo dowladdeennu ay dadaashay xakamayn badanna lagu sameeyey oon ahayn waddamadii ugu fiicnaa ee xagga xakamaynta bahalka aan ku qaadnay safka hore marka taas darteed dee haddii au dhammaadayna de waa alxamdulilah mar hadduu dhammaaday dee kusii joogi mayna dowladdu waxay dee leedahay inay tallaabo kala qaado ay tidhaahdo dee khalaas bal wixii kale hadduu inaga dhammaaday hadduu inaga dhammaaday dee waan joojinnay dee caalamkii kuwii dhimashada ugu badnaaba mar hadday joojiyen dee hadduu ilaahay inaga qaaday inaguma sii hayna xakamayntaas way ku madaxsan tahay dowladdu way ku mahadsan tahay madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay mar haddii laga qaaday dadkii kofidkii iyo wixii au saamayntii au lahaa iyo dhibkii au lahaa ilaahayna waxaan leenahay tallaabooyinkii au geystay iyo dhibtii au u geystay kabasho wanaagsan ilaahay noogu bedelo iyo dhibtii dhacday insha allah aniga magaca igu hoosata daa'uud maxamuud cabdi baa la dhaha aad baan usoo dhaweynayaa arrinka aad baan usoo dhaweynaya maadaama aan dhulka la joogno xanuunka oo naga yaraaday kolley in shaqfur lagu sameeyo way iska fiican tahay annagu ganacsataan nahay reer baa kortay baa nahay marka in badan buu hoos loo raaricay haddii la isku furo xanuunkiina xakamayntiina la qaaday aad baan usoo dhaweynaya ilaahayna hanugu soo celiyaan leenahay magacaygo saddexaan axmed xasan yuusuf baa la yidhahdaa arrintaasi horta waxay ahayd arrin mucjisole marka koowaad markeeda labaadna horta waxaanu aad aanu u faraxnay bisinaan isweydiinay bresidoonka madaxweyne ismaaciil cumar geelle markii uu yidhi waxaa dhaday waa laynaga qaaday kofinentinkii oo wuu dhammaaday dadkuna sida ugu habboon ayay shicibkuna dhammaantood uga farxeen aadna waa inaga mahadnaqaya madaxweynahan u mahadnaqaya dalkan jumhuuriyadda jabuuti baan u mahadnaqaya saamayn xoog le ayuu lahaa adduun weynahana jakaaqanku ka siiyey waa midda labaad ee meesha taalla een qof waliba mar lagu dareemi karaya marxaladda uu ku sugan yahay qofkaasi ama dhibaatada markaa caqabadee hor taallay haddana waxaan noogu farxadda badnayd waxyaaladii hore ee dadka soo gaadhay ama ganacsiga ha noqoto ama dhinac kale ha noqoto ha ahaadaan laakiin waxaa noogu farxadda badnayd markii la yidhi waa la qaada rabadaan muuse jaamac v o a jabuuti
tahriibka ayaa ka mid ah waxyaabaha dhibaatada weyn ku ha ah bulshada ayadoo dad aad u fara badane ay sanad kastaba ku dhintaan ayaga oo tahriib ku jira magaalada booreme waxaa lagu qabtay kulan wacyigelina oo ku saabsan dhibaatada tahriibka kaasi oo ka socon doona halkaasi muddo saddex cisho ayna soo qaban qaabisay hay-adda i o m haashim sheekh cumar good ayaa warkan ka soo diray halkaasi kadib markii uu la kulmay qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay kulankaasi magacaygu waa make ibraahim waxaan halkan maxaankudaa sibinaar saddex maalmaanu ka qaadanay isku tashi baanu samaynay booramo dhan baa kasoo qabshay maayirka magaalada waxaanu ka dan garanay inaan tahriibta carruurta tahriibaysa aanu maxaankudaa wacdigelin ballaadhan oo beel waliba turjubaysa aanu afartan beelood ka samayno waalidiinta ayaa ugu daran dadka tahriibku dhibta ku hayo oo carruurtoodu ay tahriibayso maxaad u sheegaysaan markaa dhallinyarta hooyada u sheedhallinyarta waxaan u sheegaya inay hooyadu iyo hooyooyinku inay ubadkooda saaxiib la noqdaan oo ay tahriibta ka waaniyaan iyaday hooy walba waxa waxaan ka faa'idnay bulshadeenna inaan xafidno oo aan ka joojinno tahriibka oo aan isku duubnaanno oo wadajir isku garab galno tahriibkana aan ka joojinno aafad weeyaan aafa qaran weeye aafa maaha qof iyo magaalaya maaha waa aafa qaran weeye marka taasaan doonaynaa inaan ka hortegno innagoo gacmaha isqabsanna anigoo ah maxamed xedi samatar guddoomiyaha sheekh cusmaan degmada waxaan maaragtay dhallinyarada u sheegayaa waddankooda inay aaminaan ee in waalidkood garbahaar iyo maaragtay welwel ayn ku ridin oo ay bisanka u qabtaan waddankooda oo ay iibaan maaragtay diintooda ku dabaalmaan oo ay shaqo abuur ka raadsadaan waddankaa u dhasheen ayaan kula dardaaraya insha allah maxamuud rooblow fanaa la yidhaha aniga garaad maxamuud rooblow fane waxaan doonaynaa tahriibka dawladdu inay dadka shaqo abuur u samayso inay dawladdu shaqo abuur u samayso ayaa fiican dhallinyara markay jaam- iminka ja- dhal- jaamacadda wixii ka baxay waa loogaa dha- arday ka baxday gidaarkay maanta wada fadhiyaan shan qof lagama qaadan shan qof xataa lagama qaadan qof lagama qaadan oo qofkaas soo sarreeyaan kaxay- kaasaan kaxay dawladdu qof ay kaxaystaan madaxweynuhu yimid cid ka qaadatay ma jiraan waxaa loo baahan yahay in dawladdu dadka shaqo abuura u samayso dawladnimada ay sheeganaysaa ugu samayso barnaamijkan maanta laga hadlayay ee tahriibka ku saabsan waxaad tihiin hooyooyinkii magaalada ku noolaa maxaa idinka baxay maxaad soo sheegi doontaan hooyooyinka idinla mida ee aan nasiib u helin inay tababarkan ka qayb galaan magacaygu waa nimco faahiye Ee, waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka xaafadda sheekh axmed salaan waxaa nooga baxay saddexdaa maalmood aan qaadanay tababar nagu filan iyo dhibaatada ay leedahay tahriibtu Ee, waxaanan leenahay oon ku bogaadinaynaa in dadka la dhab- la baro wadaniyadda si aanay u tegin tahriibta ilmahana la tixgeliyo oo lacagta magafa qaadanayo hooyadu ay siisa ilmuhu markuu idhaahdo shaqo caynkaasaan rabaa ee waxaysi lacagtii la- kolleyba nin kale ka qaadinaya in ilmaha lagu tixgeliyo asalaamu calaykum haashim waad mahadsantay su-aasha waan maqlaayay waxaa nooga baxay tababarkan arrimo muhiima waxa weeyaan boorow markayn ara- aad aragto reer walba uu saameeyey barnaamijka tahriibka waana dhib miidhan marka anu waxaan qabaa ganacsatadeenna dowladdu yaan lagu cararanin ganacsatadeennu shaqooyinka ha ha baahiyaan oo intay xisaabta u qalin iyo ama inankiisa ku waxaynayo dhallinyarada ha simo ha caruurta ha shaqa- ha la shaqaaleeyo dowlad iyo shicib iyo hay-ad baa laysugu tago ubadkaa tahriiba markay nolol halka ka waayaan ay yidhaahdaan de qayimkuna ku yaryahay wadanyadan ha la baro caruurta oo waalidkuna caruurta ha jeclaysiiyo iyaga laftoodu qanaacadooda ha ka sheekeeyaan asalaamu calaykum Ee, dad badan waxay leeyihiin dhallinyaradu markay ka baxdo jaamacadaha shaqa abuur ma helayaan soo dawladdu inay shaqa abuur u samayso maaha sanduuq dhalinyaro maadaama ay samayso ay samayso ha ha ha waa important inay dowladdu shaqo abuur u samayso run ahaantii barnaamij baa jira madaxweynuhu ka shaqeeyey oon horena uga dhawaajiye shaqo qaran intaas kuma filla inta kalena shaqo abuur ha u samay madaxweynuhu bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa yuusuf cabdicali indhaqurux waxaan qayb ka ahaa een, kulankan saddexda cisho socday ee wadatashiga iyo wacyigelinta een, ka hortagga tahriibka iyo ka ganacsiga dadka wuxuu socdaysaan sheegay muddo saddex cisho ah waxaan horey uga ahayn oon qayb ka ahayn een, tababarkan ka horreeyey oo isaguna sidoo kale laba cisho ahaa oo lagu abuuray een, ah, guddi ka kooban lix iyo toban xubnood oo community boundaries ah Een, ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahayna waa waa xakamayn iyo hakinta tahriibka Een, dadka u badanna dhalinyaro waxa u so- badan ee socdaana waxaan filayaa ama dee sida la wada ogsoon yahay ay tahay dhalinyar dhalinyarada waxyaabaha ugu badan ee lagu hakin karaa waa in loo sameeyo shaqo abuur shaqo abuur keliya een, oo oo dawliya iyo mid private public ama ama iyo private labadaba isugu jirta Een, dhowaan sida laga warqabo madaxweynaha iminka jooga somalilan wuxuu soo kordhiyey barnaamijka shaqo qaran waxaan qabnaa inaanay weli ku filnayn oo ay arrinkaasi waxa keliya ka saartay oo ay xalay u noqotay un Een, qofkii shaqaalanimada gacanta inta la qabsado qofka kale ee uga xaqle uun la- la- een, ee, dee laga hormarinayey haddana ma odhan karno shaqo abuurka way way dabooli kartaa Een, shaqa la'aantuna waxay qayb ka tahay uun een, haba ugu badnaato dhallinyaradu sabab ha uga dhigaan een, arrinka tahriibka Een, ugu bad- ugu dambayn waxaan soo jeedinayaa uun een, degmooyinka ama gobollada waxaa jira dad ka soo barakaca oo u soo guuro magaalooyinka ama xaalad dhaqaale ama xaalad abaareed ama waxaasoo dhan taasina waxa ay sabab u tahay uun een, yacni oo aan soo jeedinayaa uun si ay u yaraato tahriibku in dadka replacement investment loo sameeyo dibudejin maalgelin dibudejineed in loo sameeyo ugu dambayn waan salaamayaa bahda een, v o e kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida ka qaybgalayaasha kulanka wadatashiga iyo wacyigelinta ka hortagga tahriibka iyo ka ganacsiga dadka oo lagu qabtay magaalada boorama ayna soo qabanqaabiyeen hay-adda i o m xaashim sheekh cumar good v o e boorama
markana jigjiga ilaa iyo toddoba boqol iyo afar arday ah oo dufcaddii afar iyo tobnaad ah isuguna jira heerka waxbarashada digriga labaad ee masterka iyo digriga koowaad ee culumta caafimaadka ayaa ka qalin jibiyey jaamacadda jigjiga ardayda baratay cilmigan ayaa loogu yeeray in ay bulshada ka caawiyaan waxyaabihii ay barteen waxaa warkan jigjiga ka soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gaata xafladan oo ahayd qalinjibinta dufcadda afar iyo tobnaad ee jaamacadda jigjiga ayaa waxaa ku qalinjibinaya ardayda sida joogtada ah wax uga baranayay kuliyadda dhakhtarnimada iyo culunta caafimaadka ee jaamacadda jigjiga oo ay tiradoodu dhannayd afar boqol labaatan iyo sideed arday oo ku qalin jebiyey heerka shahaadada digriga koowaad ee culunta caafimaadka iyo weliba laba boqol toddobaatan iyo lix arday oo ku qalin jebiyey heerka waxbarashada digriga labaad ee mastarka waxaana munaasabadani qalin jebinta kasoo qaybgala mas-uuliyiin heer deegaan ah madaxweynaha jaamacadda jigjiga dr bashiir cabdulaahi maamulka iyo barayaasha jaamacadda ardayda qalin jebinaysay iyo waalidiinta iyo asxaabta ardaydan qalin jebinaysay madaxweynaha jaamacadda jigjiga dr bashiir cabdulaahi oo u hambeliyeeyey ardaydani ka qalin jebisay jaamacadda jigjiga ee dufcadda afar iyo tobnaad ayaa sheegay in dufcaddan ay ku qalin jebinayaan tiradii ugu badnayd ee ardayda barata culunta caafimaadka wax badanna ku soo kordhin doona adeeg bixinta caafimaadka deegaanka waxaan jeclahay inaan kugula wadaaga halkan dhammaan ardayda maanta halka qalinsanaysa oo isugu jirta master programs iyo caafimaad oo qaybqaybkaqala qaybsanyihiin halkan laga sheegay guud ahaan toddoba boqol iyo wax ka badan ah ilaa hadda ardayda jaamacadda jijeka sida regularka ah iyo extensionka iyo samarka intaa marka laysku daro waa labiyo labaatan kun iyo wax ka badan marka halkaa waxaad ka garan kartaa jaamacadda jijega muddadii koobneeday jirtay inta capacity-keedu ama baaxadeeda inay ardayda qaabilaan inay sanadba sanad ka dambaysa ay korusii kacayso intaa hadda kaga gudbo ilaa hadda ardayda regular programska ee jaamacadda wax ka barata waa labiyo toban kun iyo sagaaliyo sagaashan waxaa ku jira arday master program ah oo kun iyo saddex boqol iyo koob iyo soddon waxaa kaloo kamid ah ardayda ay jaamacadda wax ka barta sideed boqol arday ka badan oo ah iyaguna kuwa summer programska dhigta iyo koob iyo toban arday ka badan oo ah sentarada aan ku leenahay dhammaan koob iyo toban sentar oo aan ku leenahay deegaanka marka guud ahaan ardaydaas laysu wada daro waa labiyo labaatan kun iyo laba boqol afartan iyo lix kun marka ardaydaas ayaa jaamacadda ilaa hadda waxbarashadooda uga socotaa intaasi kadib waxaa la gudagalay in la guddoonsiiyo abaalmarino kala duwan ardaydii kaalmaha hore gashay dhankooda waa kuwan qaar ka mid ah ardayda ka qalin jebisay jaamacadda jigjiga oo ka warbixinaya dareenkooda farxadeed magacaygu waa maxamed aadan maxamed oo maanta ka qalin jebiye master leadershipka ah muddo badan waxaan waxbarasho soo wadnay ilaahay baa mahad iska leh waalidkay baa ku xigo maasha allah tabaarakallah marka maadaama maanta maalinta annadii qalinjebinta mastarta ay tahay digriiga labaad ilaahay baa iskale mahaddaas waana qalin jebinnay maanta farxad arday badan oo maanta digrii iyo mastarba iskugu jira ayaan ahayn waxaan ahay macallimiintii samarka maanta farxaddayda lama soo koobi karo maasha allah marka hore ilaahay ayaa mahadda iskale marka labaadna dowladda deegaankeenna nabadgelyada intaasoo dhan lixdaa sano ka soo dhiganna ayaa mahadda iskale mar saddexaadka waalidadaydii intaasoo dhan garab taagnaa ayaa mahadda iskale isku soo wada duubo jaamacadda jigjiga ayaa waxaa tan iyo intii la aasaasay ka qalin jebisay arday kor u dhaafaysa afartan iyo saddex kun oo arday maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
magaalada boosaasan xarunta cilmi baarista geeska afrika ayaa ku qabatay xaflad lagu maamuusay ardaydii dugsiga boosaaso kaalimaha hore ka galay imtixaanaadka shahaadiga ee puntland kuwaasi oo lagu guddoonsiiyey abaalmarino lagu dhiirigelinayo iyo ballanqaadyo ku saabsan waxbarashadooda heerarka jaamacadaha madaxa xaruntaasi cilmi baarista geeska afrika liibaan axmed shire iyo qaar ka mida maamulkaasi iskuulka ardaydaasi ay wax ka baranayeen ayaa sheegay intan ay dhiiri gelinayso waxbarashada dhalinyarada gobolka si loo helo arday ayagu ku kala hormara waxbarashada wariyaha iyaga yuusuf maxamuud yuusuf ayaa kasoo waramaya halkaasi
walaale xafladan waxay ku saabsan tahay ardaydii puntland kaalimaha sare ka galay ee ku dhaqnaa magaaladan boosaaso inaan maamuusno qadarin iyo ixtiraam u muujinno hambaliyo guud dadka qaybahooda kala duwan ay u muujiyaan waana arrin noo dhici jirtay dhowrkii sano oo tagtay si isku dabajooga u dhacaysay marka xarunta cilmibaarista geeska afrika arrintaasi iska xil saartay maantayna si wanaagsan oo qurux badan oo oo runtii la yaab leh bay noogu dhacda alxamdulilah tirada ardayda la maamuusay laguna ixtiraamayey laguna qadarinayay kaalmaha iyo darajada ay ka gaareen imtixaanka puntland tiradooda imise ahaayeen maxayse isugu jireen waxay ahaayeen fasalka dugsiga sare fasalka labiyo tobnaad waxaa ka joogtay siddeed arday labiyo tobankii guud ahaan galay kaalinta koowaad siddeed baa caawa fadhiday dugsiga hoose dugsiga dhexe iyadana shan arday baa joogtay oo kaalinta sare ka galay waaya dadka idinkala soo qaybgalay iyo dareenkooda bal ka waran in dhallinyarada la maamuso Ee, runtii qaybihii bulshada dhan baa maamulkii gobolka baa nagala soo qayb galay iyo dowladdii matalaya iyo degmadii waxaa kaloo ka soo qayb galay jaamacadihii waxaa ka soo qayb galay xarumihii waxbarashada magaalada dhan waxaa ka soo ga- qayb galay ee, bangiyadii iyo xarumihii ganacsiga runtii madayl aad loo maamusay aad u weyn bay ahayd waxaana ka s- dhashay oo kale ardaydii in kulligood iyagoo meesha fadhiya loogu yaboohay in waxbarashadooda laga qayb qaadan doono ilaa xeer jaamacadeed maxaa uu kaga duwan yahay sannadihii hore sannad walba xilligan oo kale waa la xusaa Een, wuxuu uga duwan yahay waa lala soo qabsanayaa ee, waa la sii baranayaa waxay noqonaysaa bahal lagu tartamo haddeer maamulkii degmada ayaga oo arintaas awal aanu ku baraarugsanayn hadda waa ku baraarugeen waa ayaga ardaydii inay maamusaan oo maalin u sameeyaan gooniya ay waxbarashadoodii intii dambena ay ka qayb qaataan waa ayagii meesha ka cilaamiyey macadka cilmi baarista ujeeddadu ka leeyahay maxay tahay marka arrintan lagu maamusayo dhallinyarada annagu waxaan ka shaqaynaa waa waa, een, aqoonta cilmi baarista iyo kordhinta tacliinta taas awgeed baan waxaan u garannay in ay tahay kaalin maqan oo aan buuxinno saas daraaddeed baan joogto u buuxinaynay ardaydan waa ardayda ee gobolka bari ama boosaaso oo keliya ee guud ahaan ee puntland miidiy qorshaysan yihiin in sidaanoo kale loo maamuso dhallinyarada kale ee kaalmaha ka galay ee dugsiyada puntland haa waa noo waa noo qorshaysan tahay haddeerna waan rabnay inaan qabanqaabinno laakiin ardada oo yaryar meelihii ay degmadooyinkii oo aad u kala fog mudug iyo ilaa sool ee, sanaag saas daraaddeed intii haddeer aanu aanu gaari karnay baan qaban waxyaabaha lagu maamuusay oo dhallinyaradaasi lagu sharfay oo hadiyadah maxaa ka mid ahaa Ee, ee, maamuuso muujinaya ee, xaruntu bixiso sidii joogtada u bixinaysay iyo in lagala qayb qaato waxbarashadooda intaa harsan marka tirada waxbarashada ee sanadkan aa maamuusteen iyo sanadka hore maxaa u malaynaysaa farqi ahaan u dhexeeyo aad bay u kordhaysaa boqolkiiba toddobaatan baa boosaaso wa- ee, kaalinta sare boosaaso qaadanaysaa puntland saa daraaddeed magaalo tacliimeed oo muhiimayna noqonaysaa baa sii muuqata ay kaalinta koowaad puntland uga jirto Ee, qaar ka mid ah maamulayaasha iskuullada ayaa qayb ka ahaa xafladan lagu maamuusayey ee soo dhow magacaaga iskuulka bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdicasiis sheekh cumar waxaana ka socdaa dugsiga sare ee cumar bin cabdicasiis sidee u aragtaa in ardadan la maamuuso caawa oo kaalmaha hore ka galay ee dugsiyada sare ee puntland imtixaanaadkii la qaaday shahaadiga ah aad iyo aad waa arrin aad iyo aad loogu farxo waana hambalyaynayaa een, barnaamijkan cidda soo abaabushay dhiirigelin bayna u tahay ardayda iskuullada iyo dhammaan bahweynta waxbarashada iyo ardayda waddada soo haysa sa- intuba waayo door intee la eg ayay dugsigan ee cumar bin cabdicasiis uu ku lahaa dhallinyarada caawa la maamuusay dugsiga cumar bin cabdicasiis aad la socotid een, waa iskuullada ugu waaweyn ee boosaaso een, imtixaanaadkan in badan buu kaalin ka galay sanadkanna ardayga kaalintii lixaad puntland ahaan buu maaragtay buu kaalintii lixaad baan ka galnay cumar bin cabdicasiis Een, arrinta madashu ay ay soo abaabushay waa wax aad iyo aad loogu farxo Een, muddo afar saacaan fadhinay waxaanad moodaa inaanu saac fadhinay kalmadaha baraarujinta waxsheegga iyo waanada intaba marka waa wax aad iyo aad loogu farxo waxaana leeyahay howlka madaal weli waa hogadii halkaa ka sii wada
dagaalka ruushka iyo yukrein ayaa haatan gaaray toddoba bilood waxaana dunida uu u saameeyey siyaabo kala gedisan dagaalkaasi madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa asbuucii taga ku hanjabay in wax kasta oo ay ku qaadataba difaaci doonaan dalkooda xilli madaxweynaha maraykanka jo bidenna uu sheegay inuu cambaareynaya dagaalka ruushka ee ka dhanka ah yukrein islamarkaasina dunidu waxay sheegtay inay garab taagan tahay yukrein haddaba maxaa keenay hanjabaadaha cusub ee ruushka arrimahaas iyo kuwo kaleeto jamaal axmed cismaan wuxuu ka wareystay aqoon-yahanka maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda amniga degana dalka maraykanka Eh, jamaal waa mahadsan tahay Een, dagaalkan wuu daba dheeraaday sidaan ka warqabno Een, putinna xaaladda way ku yara xun tahay sababtoo calcula een, xisaabtii uu qaatay marka hore iyo sidai wax u socdaan waa iskeeni laadahay marka waxaa keena waxaa muuqatay in ukraine ay guulaysanayso oo putinna xaaladday aad ugu xumaatay oo markaas laga saaro dhul badan oo ukraine marka hore uu ka qabsaday taas ayaa keentay marka in putin uu hanjabaad cusub soo diro waxa uu madaxweynaha eh, ruushka dhowaan uu ka dhawaajiyey in ciidankiisa eh, kaydka uu soo bixinayo oo uu diyaargaroobayo in ay difaacaan dhulkooda wararka qaar warbaahinta qaar baa waxay qorayaan in uu doonayo in eh, dhulalkii hore uu qabsaday labada gobol ee ay qabsadeen ciidanka ruushka ay taageersan dadka ruushka taageersan ee dowladda taageersan ay doonayaan inay madax banaani ku dhawaaqaan ama ay ku biiraan ruushka taasina uu ugu soo marmarsiiyanayo arrintaa bal ka waran maxaa la dhihi karaya arrintaas way jirtaa oo putin siduu sheegay inuu ciidan draft oo hadda ciidan cusub oo ilaa saddex boqol oo kun ciidan u geeyo meesha laakiin su-aasha waxay tahay ciidankaas ma haystaa dadka hadda la keenayo dad diyaarsan ma yihiin ciidanka oo kaydka ugu jiray ma waxay u baahan yihiin tababar cusub ma la qabsan karaan dagaalka noocaana waayo ukraine waxay ku dagaalamaysaa hub casri oo ay siisa nato marka xaaladda waxaa u muuqataa guud ahaan markaad fiiriso sawirka guud in putin xaaladda xoogaa ay aad ugu liidato waayo ukraine waxaa gadaal ka taagan ururka nato ururka natona waa ururka ugu xooga badan maanta ururo adduunyada ka jiro oo wadamo xoogle ay ku jiraan sida maraykanka maraykankana oo hub siinayo iyo intelligency ukraine si oo looga saaro dhulka ay Ra- russia ka haysato ukraine marka putin waxay u muuqataa xaaladiisa inay aad usoo yaro xumaatay markaad eegto gudaha iyo iyo dagaalka oo kaga jira ukraine intaba dagaalka hadda ka socda toddoba bil ayuu jirsaday weji noocyo kale ayuu yeelan karayaa horta allahu aclan intuu socon karo laakiin waxaad u malaysaa in putin arrintan ay aad ugu xun tahay oo laba problemba oo ka haysto dhan markaad ka fiiriso dhanka gudaha waxaa ka jira mudaaharaadyo waxaa bilowday dadkii oo ka cararaya in askar cusub la qoro khaasatan ragga dadkii waxay bilaabeen inay ka cararaan waddanka dadkii inay mudaaharaadaan oo aad u malayso inuu soo karay dagaalka ukraine oo ahayd markii horen sheekada uu u sheegaya ahayd special operation inay ciidamay howlgal oo kooban oo ka socda ukraine laakiin aysan ahayn waxay hadda ay dareemeen dadka rushia gudaheeda taasi waa mid midda labaad nato waxay aad uga ciyaartay role weyn oo ah in ukraine la siiyo hub casri ah oo markaas hubkaas uu yahay macnihiisa in rushia looga saaro ukraine dhulka uu ka haysto ee aan la siinin hub ay kusii dagaalami karto rushia gudaheeda ay ku gaari karto waana meesha dowladda maraykanka ay ka qaadanayso laynka ugu fiican oo ah in ukraine la taageero oo markaas hubka ay ku dagaalamayso iyo intelligence intaba laiskugu geeyo si raashaanka looga saaro ukraine gudaheeda laakiin dowladda maraykanka ay ku dadaalayso in aan la siinin hub kaleento ay ugu tillaabi karto ama ay kaga dagaalami karto gudaha russia taas waxay keeni kartaa khatar ah in dagaal oo bilaawdo oo nuclearka ah marka dowladda maraykanka waxaa u malaysaa inay qaadanayso laynka ugu fiican oo ah in labada dhinacbo russia mar laga saaro dhulka ukraine ay ka haysato russiana aan lagu sii xadgudbin si looga fogaado dagaal oo keena nuclearka
aqoon-yahan maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga degan dalka maraykanka uuna warramaya jamaal axmed cusmaan ayuu kaasi ahaa markana dhinacii heesaha
midangayaankiiho guurtideydiyo geesmaraayemiddaangayaankiiho guurtideydiyo geesmaraaye inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya guud ahaana intaasi dhegaystayaal waxaan ku soo gebagabeynaynaa idaacaddeenni aroornimo waa anigoo sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono sidaasi iyo nabadgelyo
jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuunte wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo